بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحول الشيخ رحمه الله الصيام يجب صوم رمضان بأحد أمور خمسة halkan waxa uu ka tilmaamayaa soonka waana rukni ka mida arkaanta islaamka marka horta sheekha qoray safiinaha safiinatu najaa halkaas zakada ugu dambeysay darsigeennii ayaa uu ku dhammaaday soonka waxaa ku daray sheekha kitaabka sharxay oo la yidhaahdo a-sheekh maxamed nawowi aljaawi waxaanu ku sharxay kitaab la yidhaahdo kaashifatu saja kitaabkiisaasi ayaa uu ku tilmaamay markuu sheekhu halkaas sakada uu ku joojiyey inuu isaguna uu ku daray soonka waxaa kale iyaduna jiraa isagu soonkaasu keliya ku joogsaday waana sida inta caamka ee mashhuurka ah qolooyinka qaar ka midina waxay ku dareen iyaguna xajka waxay ku dhamaystireen cibaadaadkii intii cibaadaadkeed bay dhamaystireen xajka ka maqan markaa intaa dambe soonka ka bilaabanta sheekhaa shaarixa baa iskale ma lahaa sheekhii kitaabka qoray safinaha marka wuxu uhi sheekhu yajibu sowmu ramadaan bisha ramadaan soonkeedu waa waajibaya biaxadi umuurin khamsatin shan arrimood midkood ayaa uu ku waajibaya shan arrimood midkood marka la helo ayaa ay waajib noqonaysaa bishii ramadaan axaduhaa shantaa midkood bikamaali shacbaana halaatiina yowma waa shacma shacbaan dhamaystirankeeda dhamaystirkeeda soddon cisho markaasi ay dhamaystiranto wa haaniyahaa keeda labaadna biru'yati lhilaali bisha aragtideeda ayay ahaatay oo ay ku waajibaysaa fii xaqi man qof markaa xaqii ra-aahu arkay wain kaana faasiqan faasiq ba ha ahaaday wa haaliuhaa kii sadea kiisa saddexaad shanta arrimood bihubuutihi bisha sugnaanshaheeda fii xaqi man lam yarahu qofkii aan arkin isagaa maaragtay xaqiisa bicadli shahaadati bicadli shahaadati yani in markhaatiya markhaatigiisuna uu yahay cadaaladii markhaatigana leh waraabicuhaa kiisa afraadna biikhbaari cadlin nin caadila kawaritaan ka warrimitaankii riwaayatan min jihati riwaayo cadaalad ka ah mawhuuqin mawhuuqin bihi lagu kalsoon yahay sawaaun waqaca fi lqalbi waxaa isku mid ah qalbiga dhexdiisa ku dhacaya sidquhu runtiisu am laa amayna ku dhicin aw gayru mawhuuqin bihi ama qa markaasi cadluriwaayaha ah khabarka sheega mukhbaru bihiga mukhbirka ah ee warramaya waa gayru mawhuuqin bihi mid aan lagu kalsoonayn in waqaca fi lqalbi qalbiga hadduu markaasi uu ku dhaco dhexdiisa sidquhu runtiisa markaasi hadday dhex dhacdo wa khaamisuhaa kiisa shanaadna bidanni dukhuuli ramadaan ramadaan soo gelitaankeeda melaheeda wey bil ijtihaadi lagu maleeyay inuu kusoo galay ijtihaad fii man cid markaasi ishtabaha calayhi daalika bishii ramadaan soo gelitaankeedii ay iskaga dhex gashay oo kala garan waayay ina soo gashay inkale shanta arrimood ayay ka waajibaysaa guuri horta marka ugu horeysa laba arrimood unba asalka ah inta kale labada arrimoodun bay soo dhex gelayeen oo labada arrimood ee naskan uu sheegay wey ta koowaad bikamaali shacbaana alaaiina yowman shacbaan oo dhan waxaay bisha ramadaan ku sugnaani shacbaan oo ramadaan ka horeysa inay dhammaato oo ay dhammaystiranto soddon cisho soddonkeeda cisho ay dhamaystirmaan oo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxuu i suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi bisha aragtideedana ku sooma aragtideedana ku afura fain quma calaykum faakmiluu ciddata shacbaana alaaثiin haddaa laydinka qariyo oo daruurayo wax kaa idinka qariyaan tirada shacbaan soddon dhammaystira tirada shacbaan ayaa la dhammaystiraya oo soddon ah laanna bishu waxay ku dhamaataa sagaal iyo labaatan waxaa kale ku dhamaataa soddon marka soddonka shacbaan dhammaystira oo haddii markaasi bishii la arki waayo wey marka bishii la arki waayo waxaa la dhammaystirayaa shacbaan tiradeedii oo ah soddon cisho kaasi markaas waa mid waa marka bishii la arki waayo wey bishii haddaa la arko aragtida lagu sumiya iyada oo dee shacbaan haddii sagaal iyo labaatan ku dhammaato oo bishii la arko markaa sagaal iyo labaatan ku dhamaato waa la soomaya haddii la arki waayo soddonkii shacbaan baa la dhamaystiraya marka bikamaali shacbaana alaaiina yowma shacbaan kaamil yani dhamaystirankeeda soddon cisho la dhamaystiro ayay ku sugnaanaysaa waa goorma waa marka bishii la arki waayo taasi marka bishii la arko kalabaadna waa bisha aragtideeda wey aragtida bisha ayaa iyadana lagu soomi doonaa oo soonka ku sugnaanaya oo ku waajibaya aragtidaasi ayaa waxaa ka soo baxaya kuwa imika inoo soo socda ayaa ka soo baxaya qofka arkay ee dadka u warramaya u sheegaya bishii inuu arkay waxaa shardiya inuu yahay nin caadil ah cadaalad ku sifaysan waa inuu yahay marka ninkaa caadilka ah markuu sheego inuu arkay bishii ramadaan inay bilatay waa lagu soomaya warkiisaasi waa lagu soomaya waa la qaadanayaa dadkiina waa ku soomaya warkiisaasi ninka hadduu caadil noqon waayo oo uu noqdo faasiq wata ninka caadilka waxaa lagala jeedaa waa qofka dembigii weynaa ka fogaaday ee aan u dhowaanin dembigii yaraana aan daa'imin dembiga yar qofku waa ka dhacaya laakiin aan daa'imine hadii jeer iska ilaalinaya war ku dhacna kasoo noqonaya xorna ah labna ah wixii khawaarimulmuru'aha dilayana iska ilaaliya qof soo jeedana ah kaas iyo xidhan waa caadi cadaalad waan sheegi doona insha allah waa loo qaybiyo labaduba sheekhu kitaabku ingu inagu qoray haddaba ninkaa caadilkiihi warka marka uu sheego waa lagu soomaya hadduu caadil noqon waayo qofkii bisha arkay oo faasiq noqdo oo yidhaahdo bishii anugu waan arkay laakiin dadku way arkay ninka nin faasiqa uu yahay isaga argiisa si lagu soomi maayo laakiin isaga waxaa waajib ku ah inu soomo waayo isagu bishii wuu arkay mar hadduu arkay isagu isaga laga raba marka inu soomo dadkii kale haddii soomi waayaan oo isagu uu noqday faasiq oo warkiisii la qaadan waayey isagu wuu arkay markaa wuu soomi doonaa kaasi markaasi waa mid isaguna ka labaadna waxa weeye kaas markaa waa qofkii isagu arkay ee warkii sheegay ee faasiq noqday ee warkiisii la qaadan waayey isaga waxaa laga rabaa inu soomo isaga ayay waxay ku tahay waajib inu soomo oo bishii ramadaan isaga daba usugnaata waa arkayba sidaa uu sheegay ka saddexaad inuu sheegaya sheekhu waxa weeyaan bishii waxa arkay nin caadila cadaaladdiiba waxaa loo qaybinayaa laba cadlu shahaada iyo cadlu riwaaya labaasaa loo qaybinaya ninkan caadilka ah ee bishii arkay ee inoo warramaya warkiisa la qaadanaya caadilka ah waxaa loo qaybinayaa laba cadlu الriwaaya iyo cadlu الshahaada labadubuu inoo sheegayo halkaa wuxuu inagu yidhi fii xaqi man lam yarahu bicadli shahaadatin ta afraadna wuxuu inagu yidhi biikhbaari cadli biikhbaari cadlin riwaayatan labadiiba halkaas kuu sheegay farqiga udhexeeya waa maxay cadaaladda waan sheegna waxaan idhi waa qofka dembigii weynaana ka fogaaday dembigii yaraana aan daa'imin ee isagana markaas iska ilaaliya ka soo noqda xorna ah labna ah soo maha shuruuddii cadaaladda cadlushahaadahaas marka laga waayo xornimada ee addoon u noqdo labnimadana laga waayo ee dhadig uu noqdo qof caadil ah oo addoona cadluriwaayo noqonaya cadlushahaado noqon maayo la-anna addoonku shahaadada markhaati kama galo shahaadadu waa markhaatigii weeyaan markhaatiga cadaa ninka markaas qofkii cadaaladda ku ahaa ma noqonayo isagu marka cadlu cadlu shahaada iyo cadluriwaaya farqiga udhexeeya keliya waxa weeyaan uun marka uu qofkii caadilka ahaa xornimada iyo labnimada laga waayo ayaa waxaa la yidhaahdaa cadlu alriwaaya warkuu kuu sheego waad qaadanaysaa isagu wuxuu kuu sheego laakiin markhaatigii geli maayo waa addoonkii iyo gabadhi dumarkii labadaas cadligooda waxa la hahdaa cadluriwaaya la dhahdaa ayaga cadlushahaado ma marka xorriyadda iyo dukuriyada la waayo cadlushahaado ma noqonayo cadluriwaaya marka intaas udhexaysa addoonku ma noqonayo cadlu shahaada ee wuxuu noqonaya cadlu alriwaaya riwaayadiis iyo warka uu sheegayo wuxuu werinayo waa la qaadanaya isaga gabadhiina waa saas oo kale marka nin caadila oo cadaaladiisu tahay cadlushahaada dadkii markhaatiga furayey ee markhaatiga gelayey ee markhaatiga cadaalad ku ahaa marka uu yahay warka uu sheego ee ah aragtida bisha waa lagu soomaya dadkao dhan baa ku soomaya waa la qaadanaya marka kaasina waa mid wey ka afraad waxaa ka warramay bishii inuu arkay cadlu riwaayatin cadlu riwaayo waayo ya waa addoon ama dumar sooma ama caruur baa ka warrantay ninkii odayga ahaa addoomihiisii ayaa sheegay inay bishii arkeen ama dumarkii baa sheegay inay bishii arkeen rabadaan inay belatay ama caruurtii ayaa aragtay oo bishii waa beelatay yidhi marka cadlushahaado maha cadlushahaada waxaan idhi waa inu xor yahay iminka waa addoonka ka warramay lab waa inuu yahay waa dumar marka qofkaasi wuxuu u qaybsami doonaa cabduriwaayaha wuxuu nagu qeybay sheekhu laba inuu yahay mid lagu kalsoon yahay qofkan warka ka warramay warkiisaasi lagu kalsoon yahay oo been iyo waxba aan lagu arkin oo de ninka wanaagsan ah waay ninka warka sheegaya ee cadluriwaayaha inuu yahay nin lagu kalsoon yahay warkiisa lagu kalsoon yahay ninka warkiisa lagu kalsoon yahay isagana waa lagu soomaya ninka uga warramay uu ku soomi doona markuu leeyahy sawaan waqaca fi lqalbi sidqihu am la mar hadduu ninka nin lagu kalsoonaa u yahay oo caadila qofkan qalbigiisa ha kusoo dhacdo inuu ninkan rur sheegayo ama inuu kusoo dhicin waa isku mid weyn mar haddii ninkan nin lagu kalsoon yahay oo caadil ah warkiisaas wuu qaadanaya waa uu ku soomaya ka kale waxa weeye waa mid aan lagu kalsoonayn ninkan warramaya laguma kalsoono maalan addoonkan oo kale waxa lagu jaribo lagu arkay been isagoo sheegay ama waba carruurtaas yarar weeyaan oo kale ilmihii yaraa warkiisa kuma kalsoonaanaysid lakiin ninkii addoonkaaga weynaa ilm waa mukalafe oo dee dembigii waa loo qabanaya wuu iska ilaalinaya waajibaadki waa laga doonaya waa mukalaf markaa iminka hayru mawhuuqin bihi waa faasiq ama waa caruur qofki markaa wuu ku kalsoonaa waaye carruurtii yararayd warkooda ku kalsoonaa waaye kaasina wuxuu ku soomi doonaa markuu qalbigiisu ay ku dhacdo inuu run sheegayo hadduu is idhaahdo run buu sheegayaa ninkan maaragtay muxuu ahaa addoonka ahee ama faasiqa amaba lagu arkay been uu ku arkay hore ugu arkay ama carruurta yarreedoo kale uu is idhahdo run bay sheegayaan iyadana waa soomi doona ka shanaad waa bisha rabadaan qofkii ay markaasi usoo gashay ee u ahaa qofkii u maleeyey bishii rabadaan ina soo gashay ijtihaad yacani bishii baa is- iskaga ekaatay uu garan waayo bishii rabadaan miyay soo gashay mise ma soo gelin isagana waa soomi doonaa bilijtihaad waxaa had iyo jeertaas ku dhacda qof la xidhay oo kale oo maxbuusa bilihii baa iskaga darsamay bilihi maba garanaya mar haddii bilihii iskaga darsameen ilan bishii rabadaan waa la soomaya in la soomo waa waajib bay ku tahay isaga e waa ku ijtihaadi doonaa bisha rabadaan soo gelitaankeeda ayaa uu ku ijtihaadi doonaa marka waa soomi doonaa ijtihaad buu ku soomi doonaa markaa uu soomo ee ijtihaad uu ku soomo ninkii bilihii iskaga dhex darsameen afar xaaladood bay noqonaysaa xaaladda koowaad soonkiisii uu soomay inuu bishii rabadaan waafaqaba yacni waa ijtihaaday waa soomay bishii rabadaan buu waafaqayba rabadaantii buu soomay soonkiisii iyo bishiiba yaa isku dhacay oo iswaafaqay soonkiisaas waa sax waa asaxaya waay xaaladda labaad waxa uu sameeyey waa ijtihaaday soonkiisii muu waafaqin bishii ramadaan intayna bishiiba soo gelin ka hor buuba soomay waxaa u caddaatay bishii uu soomay inay rabadaan ba inay ahaynoo rabadaan ka hor inuu soomay ayaa u caddaatay mar haddii rabadaan uu ka horraysiiyey ma asaxayso marka waxay noqonaysaa in uu marka bisha soo gasho uu ogaado uu soomo amaba haddii ay u caddaatay inay bishii rabadaana saa ku dhaa ku dhaaftay inuu markaasi u qalleeyo inuu ijtihaado oo uu soomo bishii dabeetana ay caddaato iyadana inuu rabadaan oo tagtay uu soomay rabaanta waa bisha rabadaan ma aha laakiin rabaanta way dhaaftay iyaduna sax bay noqonaysaa waxayna noqonaysaa un qalle waxay noqonaysaa maxay qalle ayay noqonaysaa ka afraad waxaa shakigii iyo ishkaalkiiba yaa socdo oo uu soomayo wuxuu garan laayahay bishii rabadaan baad waafaqday miyaad ka horraysiisay mise waad ka dambaysiisay taas ayuu kala garan laayay fa haadaa laa yujzi'uhu bilaa khilaafin kaasi kama guday waa ina caddaataa in ama waafaqay ama uu ka horraysiiyey ama uu ka dambaysiiyey waa inuu kala caddaataa imsaan sheeg afar ka koowaad waxaan idhi wuu soomay wuu ijtihaaday ila ma garanay bilihii oo kan wa iskaga dhex darsameen wuu wuu soomay bishii soonkiisii iyo rabadaanti baa iswaafaqay kaadi ninkaas bishii rabadaan buu soomay soo ma waay ka labaad wuu soomay bishii waxa u caddaatay bishii rabadaan ka hor inuu soomay ma gudaysa iyadu maxaa waajib ku noqonay marka inuu qalleeyo imika waa salaadii oo tukatid waktigeeda wakti ka horeeya rabadaan lama soomayo bishii rabadaan oo aan soo gelin la soomi maayo bishii rabadaan aan soo gelin haddaa la soomo dee soonki ma asaxayo markaasna waxa u caddaatay bishii rabadaan aan soo gelin inuu soomay markaa soonkiisa sax noqon maayo wuu qallayn doonaa waa laga doonaya haddii bishii rabadaan weli ayna soo gelinna markay soo gashay buu soomi doonaa haddii u caddaatayna bishii rabadaan tagtayna wuu qallayn doonaa waa laga waa adugu soonkaas isma asixin waa laga raba inuu la yimaado ka saddexaadna waxa weeye wuu soomay bishii rabadaan oo tagtay ayuu soomay soonkiisu waa sax muxuu noqonayaa qalle qof qof hadduu ka tago soonka hadduu ka tago oo bishii rabadaan la tagtay wixii markaa ada uu soomo wuu qalleeyey wey markaa qallan bay noqonaysa iyadana waa sax weeyaan ka afraadna waxa weeye wuu soomay laakiin wuxuu garan laayay miyaad waafaqday miyaad ka horraysiisay miyaad ka dambaysiisay wuu kala garan balaayay taas iyadu ma gudayso waa ina kala cadaato ijtihaad kale uu samayn doonaa markay u cadaato inuu bisha ramadaan hadduu waafaqayna wuu waafaqay haddii ka dambaysayna waxa weeyaane waa qal haddii kalena waxay noqonaysaa waa qala laga doonayay intaas wey iyadana wuxuui sheekhu raximah llah yajibu sawmu ramadaana soonka ramadaan waa waajibayaa biaxadi umuuri khamsatin arrimo shan ah midkood ayuu ku waajibayaa axaduhaa midkood bikamaali shacbaana alaaiina yowman shacbaan soddonkeedoo la dhammaystiro ayaa uu ku waajibayaa wa haaniyaha keeda labaadna biru'yati alhilaali aragtida bisha ayaa ku waajibi doonaa fii xaqi man ra'aahu qofkii arkay wa in kaana faasiqan faasiqba ha ahaadee qofki isagoo arkay faasiqa ah isagaa waa laga doonay ilahay baa wuxuui faman shahida minkum shahra falyasumhu qofkii bisha xaadara ha soomo marka isagoo bishu xaadara u arkay waajib bay ku tahy markaa inu soomo ila warkiisa waa faasiqo lama qaadanaye wahaaliuha ka saddexaadna bihubuutihi bisha sugnaanshaheeda weeyaan fii xaqi man lam yarah qofkii aan arkin bicadli shahaadatin markhaati cadaaladii qof markaasi ku sugan oo aan arkin markhaati cadaaladii buu ku soomaya ninkii cadlu shahaadihii ayaa warka sheegay isagu muu arkin laakiin nin caadila oo cadlushahaado ah ayaa arkay warkiisaasu ku soomaya isagu wey isagu muu arkin bishii warkaa loo sheegay yaa u sheegay nin caadila ninka caadilka waa kee ma cadluriwaaya mise cadlushahaada cadlushahaada cadlushahaadu waa kee waa kii xor iyo labnimadaasn ku dar intaynu soo sheegn oo ah dembigii weynaan ka fogaado dembigii yaraanna daa'imin khawaarim muraan iska ilaali raabicuhaa ka afraad waxa weeye bibaari cadli biikhbaari cadlin nin caadile ka waritaankii riwaayatu min jihati riwaaya cadaalad ku ah mawhuuqin bihi markaas lagu kalsoon yahay sawaan waqaca fi lqalbi waxaa isku mid a qalbiga ku dhacaya sidqu huruntiisu am laa ayayna ku dhicin aw amase hayru mawhuuqin bihi mid aan lagu kalsoonayn weeyaan ninkaa warramaya warkiisa nin aan lagu kalsoonay wey in waqaca hadduu dhaco fi lqalbi qalbiga dhexdiisa ku dhaco sidqu huruntiisu hadduu ninkan isla run buu sheegayaa waxa weeyaan ku warkiisa ku kalsoonaaninbe hadduu isidhaahdo maanta waxa run buu sheegay oo qalbigiisa ku xoog badato taasi waa soomi doonaa iyadana wa khaamisatu shanaad bidanni dukhuuli ramadaana ramadaan soo gelitaankeeda meelaheeda wey bilijtihaadi markaasi uu kusoo galo fii mancid ishtabaha calayhi iskaga dhex darsantay daalika arinkaas iska darsamayoo biliha iskaga eekaaday isaguna ijtihaad buu ku soomi doonaa bishii ramadaan saasu markaasi waxa weyaan isagana markuu ijtihaado isla bisha ramadaan way taagan tahay waajiba ku ta markaa inu soomo shuruudu sixati soom soonka asixitaankiisa shuruudda uu leeyahy shuruud shardu sixatihi asixitaankiisa shardigiisu arbacatu ashyaa afar shay wey afar shay ayuu soonka ku asaxaya islaamu islaamnimo qof aan muslim aan ahayn hadduu soomo soonka asixi maayo wa caqlun caqli ayaa shardi ah nin waalan isna ka asixi maayo wa naqaa-un daahirnaan min naxwi xaydan xaydiyo wixii la mid a laga daahir ahaado waa gabadhii buu kani gaarku yihi dumarkii iyuu gaarku yahayoo waxaa dumarkiina shardi u ah soonkoodi inuu asaxo in ay daahir ka ahaadaan dhiiggii caadada iyo dhiiggii dhalmada labadaba wa cilmun iyo ogaansho bikownilwaqti waqtigu inuu yahay qaabilan lisoomi soonka marka mid muqaabil u ah oo aqbalay inuu yahay oo ay markaas waxa weya qofku og yahay qaabilan lisoomida waxaa loogala jeedaa waxaa qaabil lisoom inay bishii ramadaan ay soo gashay waa aynu og yahay muxuu ka ogaanayaa inuu bishii isagu arkay ama qof caadilihi uga warramay qofka caadilka uga warramay waa kee waa caadilushahaada baa uga warramay ama soddonkii shacbaan baa dhammaystirmay marka waxa uu og yahay bishii ramadaan inay soo gashay qofkaasi qofka bishii ramadaan markaas bisha ramadaan soo gelitaankeedii mar hadduu ogaaday waa qaabil lisom kaasi waa mid ramadaan wixii aan ahayn wakti kasta waa la soomi karaa wakti kasta waa qaabilun lisom marka laga reebo maalmihii la diiday oo ah maalmaha ciidda ciidaha in la soomo waa la diiday rasuulku uu diiday calayhi salaatu wasalaam ciidulfitrida iyo ciidulabxada labadaa in la soomo waa la diiday marka labadaas qaabil lisom maaha la soomi maayo iyaga maalinta jimcaho keliyana gaar in loo soomo soon sunnaa iyadana waa la diiday sabtina si gaara in loo soomo iyadana soon sunna iyadana waa la diiday marka maalmaha la diiday mooyaane inta kale oo dhan maalin kasta waxay qaabil u tahay soom qofka hadduu sala soom wuu soomi karaa marka wa cilmun baa u shardiya bikowni waqti waqtiga ahaanshiisu iyo qaabil soom soonka marka mid aqbalayin yahay marka bishii ramadaan waa qaabil soom iyo bishii ramadaan wixii aan ahayna waa wada qaabil soom marka laga reebo marka laga reebo maxay ciidihii iyo maalintaas jimco oo kale iyo ayaamu tashriiqi ayaamu tashriiqi iyadana waa la diiday shuruudu wujuubi asoom shuruudu shardu wujuubihi waajibnimadiisa shardigeedu hamsatu ashyaa shan shay weeyaan islaamun kaa hore waa asixitaankii kanna cidduu ku waajibi buu inooga warramaya shardiga loo dhigay islaamun islaam baa u shardiya qof aan muslim aan ahayn kuma waajibin wa takliifun takliif baa shardiya takliifku waxa weeyaan inuu qofku qaan gaadho caaqilna u yahay qof aan qaan gaadhin ya soonkii kuma waajibin nin waalanna soonkii kuma waajibin laakiin waxaad ka warantaa qof aan qaan gaadhin waa ilmo yar hadduu soomo soonkiis ma ansaxaya aljawaab maxay noqonaysaa ilmihi yar hadduu soomo sonkii ma ansaxaya de haw ka ansaxaya soonkii kuma waajibin waan ka ansaxaya salaadina kumay waajibin waan ka ansaxaya xaji kuma waajibin waan ka ansaxaya markaa shardulwujuubka iyo shardusixa farqigaasa udhexeeya qof uuna ku waajibin ayuu ka ansaxaya waa ilmaha yaro kale wa iطaaqatu karniin qofki inuu karayo oo awoodu leeyahay soonkii waxaa ku baxay qofkii aan soomi karayn ee aan karayn sida odaygii gaboobay oo kale iyo islaantii gabowday ee soonkii kari waayey iyaga fidyay bixin doonaan wa sixatu caafimaad baa iyaduna markaasi u shardiya shadulwujuubkii qof xanuunsanaya isaguna kumay waajibin marka xanuunka waxaa loo qabin doonaa laba qaybood qofkan xanuunsanaya xanuunkiisa waxa loo qabina laba qaybood inuu yahay xanuun qofkan aanu ka kacayni oo daa'imaya sida xanuunada xun oo kale walciyaadu billaah faarijkii iyo maaragtay biikarkii iyo macaanka qaar kamid dadka qaar kamid ma soomi karaan way ku adag tahay kaasi xanuunada noocaasee qofkii aan la rajaynaynin inuu ka bugsado kaasi fidyu bixinaya isagu xanuunka laakiin qofka la rajaynaya inuu ka bugsado maalmahaas uu xanuunsanayo wuu afuri doonaa bimacnaa soonkii kuma waajibin laakiin markuu caafimaado maalmihii kaga tegay xanuunka waa qallayn doonaa faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar waiaaqatun iyo wasixatun baa markaas iyadana ka mid a shuruudii shadulwujuubkii inuu qofku awoodo sidoo kalena uu caafimaad qabo wa iqaamatun inuu yahay negi qof jooga waa inuu yahay maxaa ku baxay iqaamadiina safarkii kii musaafirkaasi inu kuna waajibin maalmaha safarku waa furaya laakiin waa gadaal buu ka qallayn doonaa marka uu safarkiisu dhamaado arkaanu soom arkaanuhu alaaatu ashyaa arkaanta soomku waa saddex weeye niyatun niyo inama alacmaalu binniyat niyadaasoo leylan habeen ahaatay leylan habeennimo markaas in la niyoodo likulli yowmin maalin kasta fi lfardi soonkii faralka ahaa in maalin kasta la niyoodo habeennimada ayaa markaas rukniya horta waxaa rukniya ruknigu waa anniyatu kaas waa rukni waa la isku waafaqsany kaas waa mid markaynu garano niyadii inay rukni tahay laba arrimoodoo kala ka soo baxay meesha xilliga la niyoonayo waa goorma waxaa la niyoonayaa laylan wayn wayna niyadu noqotaa maxay laylan habeen waa ina noqotaa kownu niyati laylan niyadu waa ina noqotaa habeennimo maxaa ku baxay maalintii lama niyoon karo habeenkii goorma soo galaa gab marka cadceedu dhacdo ilaa intaa waagu ka dilaacayo intaa ka dhacaysa ayaa qofka laga raba inuu niyoodo gelinka hore habeenkii dhexdii aakhirkii waaguuna kaa dilaacin hadduu waagu dilaaco oo salaada subax la eedaamo adigoo aan niyoonin soonkaas kuma jira wey laanna waxaad ka tagtay rukni arkaantii soonka ka mid oo maxay ah ya anniyatu qaybta labaad waxa weeye likulli yowmin fi lfardi fi lfardi waa soonkii waajibka ahaa marka la fi lfardi waxaa ku baxay soonkii sunnaha ahaa soonka sunnaha waxaa banaan maalintii qofkii niyoodo waa berisanaya qoraxdu hadda doonta usoo baxaysaba waa uu soomi kara xilligaasu bilaabi karaa soonki waaya rasulku waxa ka sugnaaday alayhi isalaatu wasalaam in uu gurigiisa yimid markuu salaada soo tukaday deetana uu weydiye wax la cunayna hayaan waxma cun nabi wax la cuno ma hayna bay ku yidhahdeen wuxuu yidhi idan inii saa'imun hadda anigu waa somanayna ya marka xilligaasu bila marka soonka sunnaha waxa bannaan in maalintii la soomo khilaafa ku jira xilliga maalintii laakiin adugu waxaa tirahda horta maalintii soonka waa la bilaabi karaa wey weliba gelinka hore aroortaa hore wey soonkii faralkaha laakiin habeennimadii waa in la niyooda shadriga saddexaad ee noogu jira halkan waxa weeye likulli yawmin maalin walba waa in la niyooda niyadu waxay noqonaysaa maalin walba marka laleeyahy niyadu maalin kasta way noqonaysaa waa laba qowl ahlucilmigu ay leeyihin ba halkan ku jiro oo qole waxay yidhaahdeen waxa rabadaan markay soo gasho habeenka ugu horeeya haddii uu niyoodo rabadaan oo dhan inuu soomayo ay ku filantay qolo kale waxay dhamayaan e waxaa loo baahan yahay maalin kasta oo rabadaanihi maalin kasta soonkeedu waa cibaado gaarkeeda u taagan oo haddii maalintaasi soonkeedu uu xumaado oo uu jabo maalmihii ka horreeyey kuma xidhna iminka maalan markuu saddex cisho ama afar cisho uu soomay maalintii shanaad buu soonkii ka jabay waa jabiyey maalmihii ka horreeyey iyagu waa sax maalintaa uu jabiyey un baa laga doonaya inuu qalayo marka maalin kasta uu cibaado mustaqilaho siday salaada iskugu xidhan tahay oo kale maaha afartan ragcadood salaada isku xidhan maaha ee haddii ragcaddii ugu dambaysa adoo ku jira ayay salaaddii kaa jabto afartii ragcadood dib loo soo wada celinayo saasoo kale maha soonka maalin walba waa cibaado mustaqila wey sidaa awgeed waxaa loo baahanya maalin walba maadaama cibaado mustaqil ay tahay in niyadii lala yimaado waana saa saxda ah marka likulli yowmin maalin kasta waa la niyoon doonaa goorta la niyoonayana waa goorma waa habeenkii fi lfardi soonkii waajibka ahaa wa tarku mufirin ama wa tarku mufairin mid wax afursiinaya ka tegitaankiiba iyaduna shardiya waxa qofka afursiinaya afursiinta yani soonkii ka jabinaya inuu iska daayo soonka waxyaabaha jabiya waxaa jabiya cunitaankii waxaa jabiya cabitaankii waxaa jabiya jimaaci iyo galmadi waxaa jabiya qofka iska hunqaacaya waxaasuu iska ilaalinaya markaa soonkiisa jabinaya daakiran xaalow yahay mid markaasi xusuusan maxaa ku baxay wixii soonka jabinayay buu la yimid isagii oo ilowsan wuu cunay isagoo is ilowsan wuu cabay isagoo is ilowsan man nasiya wahuwa saaimun faakala washariba falyutima sawmahu fainamaa acamahu allah wasaqahu rasulku ilah alayhi salaatu wasalaam daakiran xaalow yahay markaasi mid xusuusan mukhtaaran oo doortay mukhtaaran doortay oo aan la qasbin haddii qofkii lagu qasbo waxyaabihii soonka jebinayey la yidhaahdo waad cunaysaa waad cabaysaa hadii kale waa lagu dilaya kow baa lagaaga siinaya la yidhaahdo oo dabeetana uu isagoo sooman uu cuno soonkiisi muu jebin hayra jaahilin aan garanahayn macduurin ah markaasi mid loo cudur daaray jahli baa markaasi qofkii waxaan soonka jabiyey jaahil buu ka yimi marka qofku soonka soonka waaa waay mufairaadka qofka isticmaala ee soonka waxyaaba jabinaya markaasi la imanaya ee soonkiisa uu jabaya waa inuu yahay hayru jaahilin mid aan jaahil aan ahayn macduurin loo cudur daaray marka qof aan jaahil aan ahayn maxaa ku baxay qof jaahilahoo aan garanaynin waxa inuu soonka jabiyo waxaa laga yaaba inuu hadda soo islaamay markaase waxaa la yidhi soom waa la soomaaye wuu soomay waxbuu iska cabay marka sharaab iyo biyo ayuu cabay isaga oo aan garanaynin waxaa la cabaa cabitaankani inuuna soonka jabin isagoo aan garanaynin marka isagana soonkiisii waxba noqon maayo ayra jaahilin macduurin ah markaas mid markaas loo cudurdaaray wa saaimun waxaa kale arkaanta ka mid ada in la helo qofkii soomayy wa saaimun mid sooman mid soomanna qofkii soomayna waa in la helo iyada waay qadaa som soonka qalayntiisa wayajibu maca alqadaai qallaha miciisa waxaa waajibaya qalaynta lisoomi soomkii la qalaynayo miciisa waxaa waajibaya qallaha waxaa raacaya alkafaaratu alcudmaa kafaarada weyn ayaa raacaysa iyo watacziiru tacziir ayaa raaci calaa man cid ayay ku waajibi doontaa afsada soomuhu soonkiisii ku baabiiyey oo ku jabiyey fii ramadaana ramadaan dhexdeeda yowman maalin kaamilan dhammaystiran bijimaacin jimaacna markaas ku fasahaadi ku baabi'iyey taamin dhammaystiran aaimin bihi jimaacaasina ku dembaabay lisowmi bisababi sowm soonka sababtiisana ugu dembaabay waay horta waxa uu inoo sheegay sheekhu arkaanta soonka inay ka mid tahay in waxyaabaha soonka jebiya laga dheeraado waxyaabaha soonka jebiya waxaa asal u ah horta waxaa la cuno ilahi baa qur-aanka noogu sheegay iyo waxa la cabo wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlأswadi min alfajr uma atimu الصiyaama ilى اleyl walaa tubaashiruuhuna waantum caakifuuna fi lmasaajid waxa asal u ah waxa la waxa la cuno iyo waxa la cabo iyo jimaaci ama galmadii inta kale way soo hosgelaysa intan aayadda qur-aanka inoo sheegtay qur-aanka inoo sheegay haddaba qofku hadduu soonkiisi uu jabo maalintaasi soonka uu ka jabay waa qallayn doonaa un qallun baa laga doonaya inuu qallayo baa laga rabo wax aan qalla aan ahayn u raaci maayo hadduu cunitaan ku jabiyey hadduu cabitaan ku jabiyey hadduu iska hunqaaciyey oo hunqaacada qofka hadduu marata iska hunqaaciya iyadana saasoo kale soonku waa ka jabaya iyadana qallun baa laga doonaya waxaa inoo hadhay markaasi jimaaca haddii uu qofku soonkii ku jebiyo biljimaac oo maalintii uu soomanaa gabadhi u galmoodo oo galmadaasi markaasi uu ku jabo qallaha waxa raaca kafaara raacda marka kaasoo keliya weyaan inta kale qofka hadduu soonkiisu wax kale ku jabo qale keliya laga doonaya laakiin hadduu soonkiisu ku jabo jimaaci iyo galmadii kafaara raacaysa kafaaradan kafaaro weyn weeyaan kafaarat lcudma yani waxaa laga doonayaa inuu addoon xoreeyo addoonkii haddii uu waayo laba bilood isku xigto inuu soomo hadduu laba bilood isku xigto uu soomi kari waayo lixdan miskiin inuu quudiyo oo wuxuu siiyo ay cunaan saasa kafaaratu cudma lagu bixiyey tacsiirtana imaamku bay u taalaayo hadduu arko dadkan maaratay dee la tacsiiro uu tacsiiraya oo tacsiir buu ku samayn doona haddaba qofkan qallaha laga doonayo iyo kafaarada labadaba waxaa sheekhaynu hadalka siduu inoogu dhigay shuruud baa dee yaa la socota horta qofku waa inuu yahay horta wuxuu soon ku jiray waa inuu jimaac yahay maxaa ku baxay waxaan jimaacaan ahay cunitaanki iyo cabitaanki waase kafaaro ma leh waa inuu yahay rabadaan dhexdeeda inay dhacdo soom rabadaan bishii rabadaan dhexdeedii maxaa ku baxay iyadana bishii rabadaan waxaan ahayn maalan soon uu soomay soon nadara dabeetana isaga oo sooman buu jimaac la yimi soonkii baa ka jabay qallun baa laga doonayaa kafaaro lagama doonaya soon qalaa bishii rabadaan ayaa maalme ka tegeen ama socota inuu ahaa ama inuu xanuunsanayey maalmihii rabadaanta ka tegey buu qalaynaya isaga oo qalaynaya maalmihii rabadaan ka tegey ayaa uu la yimid jimaaci soonku waa ka jabay qalaa laga doonaya kafaara kafaaradu kumay waajibin xurmada bisha rabadaan ayaa kafaarada loo waajibay marka bishii ramadaan uun waa ina noqota soon kale waa inu noqon fahamtay mar malanay sooma bishii ramadaan marka waa inuu bisha dhe bisha ramadaan dhexdeeda waa inuu la yimid soonka ramadaan jimaacaasi wayajibu maca alqadaai qadaaga maciisa waxaa waajibi doona lisoomi soomkii waajibi doona alkafaaratu alcudmaa kafaarada weyn iyo watacziiru tacziir ayaa waajibi doonta calaa man cid bay ku waajibi doontaa kafaaradaasi iyo qallaha wada socdaa afsada soom oo soonkiisii ku jabiyey fii ramadaana ramadaan dhexdeedii yowman maalin kaamil dhammaystiran bijimaacin jimac markaas ku jabiyey kaamil wuxuu raaciyey yowman kaamilan waxaa loogala jeedaa maalin ramadaan ayuu jimaaca la yimi galmadaasi soonkiisa waa jabay maalinta inteeda hadhay waa inuu qofkani baaqi ku yahay ehelnimadii ehel u ahaa soonka in ehelnimadii ehelka u ahaa soonka waa inuu weli baaq baaqi ku yahay jimaac uu la yimid soonka waa fasahaad qalihina waa ku waajibay kafaaradina way ku waajibtay in yar kabacdi buu waashay isagoo aanu maalintiiba dhammaanin ayuu waashay waxay noo caddaanaysa inaan lagu lahayn waxba qalla inaan lagu yeelanayn u waalan yabe kafaarana lagu yeelmaayo marka ama waa dhintayba mar hadduu dhintayna soonkii waa jebiyey waana dhintay isagoo maalintii ayna dhammaan buu dhintay iyadana kafaaro laguma laha qalana laguma laha ade khalaas waa waa dhinta waa dhintayba marka waa in yoomka kaamil waxaa loogala jeedaa waa in ehelnimadii ehelka uu ahaa inuu soomayo oo soonka iyo ahlulwujuubkii inuu yahay waa ina baaqita bijimaacin jimaac taamin taamin taamintan culamada qarka waxay inu iska daaya wanaagsanaan lahay sheekho laakiin bijimaacin taamin taamkan waxaa loogala jeedaa galmo dhammaystiran waxaa dhici kartaa isagoo dooniya inuu galmo oo gabadhiiba wuu soo dhawaaday laakiin labadii xubnoodba aynay marka waxa weya ayna isku maqnaanin in qofki minidiiba ay ka timaado marka dee jimaac taaman lamu iman soonkiisu waa jiba lakin kafaaro laguma laha maxaa markaa shardiga inuu jimaacu dhammaystirmo oo xubinta xubinta ay ku maqnaato labada xubnood aadimin bihi waxa uu ku dambaabay jimaaca uu ku dambaabay qof dee jimaaci ku dambaabayna waa inuu yahay aasimin bihi jimaacina waa inuu ku dambaabay waxaa ku baxay qofka aan jimaaca ku dambaabayn waa kee waxa weeyaan maalan waa nin socoto ah waa musaafir waa soomey ninka musaafirka waxaa u bannaan inuu soomo waxaana u bannaan inuu soonkiis ka daayo waxaa u bannaan isagoo sooman oo socda inuu soonkiisi jabiyo oo iska daayo oo wax iska cuno ayaa u bannaan isagoo markaasi socotaa ayaa waxa uu niyooday inuu qaato ruksadii inuu ruksadii uu qaato ayuu niyooday deetana gabadhii la socotay iyuu galmooday way u bannaan tahay jimaaca uu la yimidna kumuu dambaabin waxa u banaan inu iska afura u banaanayd isaga kumuu dambaabin jimaacaas marka kaasoo kale ku baxay halkaas lisawmi waxa weeye sababtu sababta keentay dembigaasna waa bisababi soom wey soonka ayaa sabab noqoo jimaacii uu ku dambaabay soonka haduuna hadduuna soomanaan lahayn kumuu dambaabin hadduuna soomanaan lahayn kumuu dambaabin waay wayajibu maca alqadaai qallaha maciisa waxaa waajibi doonaa alimsaaku afaysi lisoomi soomkii loo afaysto fii sittati mawaadica lix meelood waxa weeyaan halkan waa qof soonkiisi u jabay soonkiisi waa jabay waxaa laga doonaya inuu qalayo haddama hadduu soonkiisi uu jabay ma iska cunaya ma iska cabaya maya wuu afaysanaya maalinta inta hadhow iska afaysan doona wuu afaysanayaayo wixii cunitaankii iyo cabitaankii uu iska ilaalin doona marka wuxuu waa lix meelood taasi alawalu ka hor lixda meelooda la afaysanaya ee wixii markaasi cunitaankii cabitaankii laga joogsanaya waxa wey ka koowaad fii ramadaana ramadaan dhexdeeda laa fii hayrihi hayrkii maya calaa mutacadin qof markaasi waajib ku tahay calaa mutacadin mid ku xadgudbay bishaa ramadaan bifirihi afuritaankiisa ku xadgudbay horta markuu hi fii ramadaana imsaaku waa fii ramadaan maxaa ku baxay laa fii hayrihi ramadaan wixii aan ahayn oo waxa weeye e qofkani soonkiisii baa jabay haddana waxaa la yidhi soonkaagii oo jabay waxna ha cunin waxna ha cabin sidii qofkii soomanaa o kale ahaw ilaanta gabol ka dhacay muxuu shabahay qof dadkii soomanaa buu shabahay hadda soonkiisi haduu ma jiro ogow soonkiisi ma jiro wakan wuu jabay haddana maxaa la leeyahay waxna ha cunin waxna ha cabin wixii soonka jabinaya kalo dhan iska ilaali ilaa iyo inta ay gabolka ku dhacay adoo soonkaasi un ku jirin oo welibana maalintaana qallayn doona wuxuu shabahaya dadkii soomanaa haddaba dad tashbiih bisaa'imintaas waxay gaar ku tahay waa min khawaasi ramadaan ramadaan waxyaabaha gaar ku tahay weeyaan qofku haddii uu maalin aan rabadaan ahayn isaga oo sooman soon uu qallaynayay oo kale uu soonkaasi ka jabay wuu iska cuni doonaa wuu cabi doonaa wixaabihii u banaanaa o dhan buu samayn doonaa mar hadduu maaragtay uu afuray la odhan maayo waa inaad afaysataayo waxba aanad cunin ilaa inta gabol ku dhacay la odhan maayo marka ramadaan bay gaar ku tahay taasi marka wuxuu cunigu yihi fii ramadaana laa fii hayrihi halkaas waa waadix calaa mutacadin waxay markaasi ay taasi ku heshay calaa mutacadin mid xadgudbay bifiqihi ku xadgudbay ramadaanta afurkeeda iyo soonkiibu iska jebiyey waxbuu iska cunay ogaan markaasi soonkii ka jabay ama waa cabay ogaan soonki uu ka jabay ka waxaa odhan mar hadduu ramadaan ku jiro mar dambe waxba ha cuni ilaa iyo inta gobolka dhacayo qofkii soomanaa o kale ahaw waay wthaani ka labaad calaa taariki niyati kii niyada ka tegay bay waajib ku tahay leylan habeen ka tegay fi lfardi soonkii faralka ahaa waxaan waxaa la niyoonaya habeenkii soo maha soonkee soonka waajibka ah soonka sunnahaana waxa bannaan in la niyoodo maalintii haddaba ninkii habeenkii wiskilo ilaa uu ka tegayba waagii waa u dilaacay ninkaasi miyuu soomay mise ma soomana ya ma soomana waayo muxuu ka tegey niyadiibu ka tegey oo rukni ah soo ma haddaba isagoo aan soomaynina maalinta laga rabo inuu qallayo waxa la odhanaya waxba maanta waxba ha cuni sidii qofkii soomaalida kala tahay illaa intu gobolku dhacayo baa la odhanaya wahaaliduka saddexaadna calaa man qof weeyaan ayay ku waajibaysaa tasaxaxaraa suxuurtay baanan isagoo u malanaya baqaaleyla habeenkii inu harsan yahay fa baana waxaa caddaaday khilaafu calaa man cadi ayuu ku waajibaya markaas imsaagaasi tasaxara suxuurtay baanan isagoo u malaynaya baqaaleyla habeenkii inuu baaqi yahay oo uu harsan yahay fa baana waxaa caddaatay markii dambe khilaafu sia sidaa si ka duwan baa caddaatay wuu cunayaa habeenkii oo uu wadaa cuntadii iska cunaya isagoo oo isle weli habeenkii waa waxba harsan oo waagimuu dilaacin markii dambe waxaa caddaatay xilligu wax cunayay waagi inuu soo dilaacay oo dee isagana waxaa la odhan doonaa soonkaas maanta kuma jiro ya laakiin waa sidii qof soomaal kala ahaanaysa bihaa rabaa maslada khilaafa ku jira insha allahu tacaala kutubta kale aynu ku faahfaahin doona waraabicu ka afraadna calaa man qif weeyi afara afuray ayay waajib ku tahay imsaagaasi daanan isagoo u maleeyay alguruuba dhicitaan inay qoraxdii dhacday fa baana waxaa caddaaday khilaafu ayda iyadana saasoo kale waxaa caddaatay sidaasi kadib afurkii wuxuu waxna daruur baa naga qarisay waktigii afurka ay soo dhow cadceedda dhicitaankeeda qofkii wuxuu is yidhi mala cadceedda way dhacday iska afura in yar kadib bay daruurtii kala carartay mise qoraxdii soo jeeda u arkayba horta soonkiisa waa jabay in waxayd ixtiyaadka inuu qaato oo iska hubsa maadaama meesha daruur ay joogteen soonkiisu waa jabay intaa u hadhayna waa afaysanaya is odhan maayo soonka waa kaa jaba iska cun wuu afaysan doonaa intuu gabru ka dhacay halkaa hadda waxaynu baraarujinaynaa bisha ramadaan mu-adiniintu dadku kuma afuraan aragtida qoraxda dhicitaankeeda kuma afuraan dhammaan dadku afurkay soo diyaarsadaan halkuna soo dhiganaya eedaan kala sugaya marka eedaanka marka saa loogu dhufto ayuu bilaabaya isma odhanayo bal hadda qoraxda may dhacday eeg hadda ma jirto muadinkaa lagu afura haddaba muadinka waajib waxa ku ah in muadinku war buu sheegaya markuu dhawaaqayo war buu sheegaya wuxuu leeyahy salaada waktigeedii baa soo galay maqrib qofkii soomanaana afurkiiba usoo galay wey ee qoraxdu way dhacday marka waa inuu ninka muadinkiihi isagoo dadka soonkooda uga fasahaaday waa inu hubsadaa waa inu iska hubsadaa oo si fiican u ilaaliya oo uu eegaa qoraxda ina dhacday markuu hubsado waynu aadaana haddii kale dad badan ba ku afuraya soonka u jabay waxaa garanaya wakti aan fogeyn oo dhowr ya a wakti aan fogeyn baa waxa weeyaan dhowr sanad ba kasoo wareego ninku halkan goljan ayuu ka aadaa muadin dad badan ba ku afur waxaana caddaatay inuu eedaamayay wakti ay qoraxdiba soo jeetay markaa saasoo kala dhacaysa ka aada iyo aad u hubiya qofku soonkii dadkii uga fasaha dadkeeniba marka muadinkaas ma la wada dhegeysanaya ama raadhiga la dhegeysanaya raadhiga eedaankiisi walkhaamisaka shanaadna calaa mancid ayuu ku waajibaya imsaaqii baana lahu ay u caddaatay yowmu halaaiina maalinta soddonaad ee min shacbaana shacbaan ay u caddaatay annahu min ramadaana ramadaan markaas inay tahay calaa man cid ayuu imsaaqii ku waajibi baana lahu u caddaaday yowmu halaaiina min shacbaan maalintii soddonaad ee shacbaan ay u caddaatay annahu min ramadaan maalintaasi inay ramadaan ka mid tahay maalintan soddonaad waxa la yowmu shaki baa la dhahdaa yowmu shaki baa la dhahdaayo bishii shacbaan sagaal iyo labaatan markay ku dhammaatay sagaal iyo labaatan markay ahayd baa la eegay inay bishii bilatay iyo in kale waa la arki waayo soddonka shacbaan ma dhamaystirna soo maha maalinta soddonaad ee shacbaan ramadaan maaha waa la iska cunaya waa beriistay waa iska cunay isagoo cunayo oo waa beriistay ayaa waxaa la sheegay in bashi bishii la arkay meelhiblaayo laga arkay oo bishi maantaba rabadaan ay tahay baa la sheegay isagu muxuu waa baristay isagii oo sooma mise aan soomanayn aan soomanayn oo u haysta ina shacbaan tahay u haysta isagana waxa la odhan doonaa mar haddii maanta rabadaan noqotay caddaatay rabadaan ina tahay adiguna afayso oo waxa weeyaan wixii qofkii soomanaa o kala noqo oo shabah waxba ha cuni macnaha wixii soonka jibini iska ilaada wasaadiska saxda calaa manci biimsaaki ku waajibaya sabaqahu maau lmubaalaqati sabaqahu uu dhaafay maau lmubaalaqati biyihii ku-xeeldheeraanshaha oo min madmadatin luqluqasho ah iyo wastinshaaqin sandaarsa qofku markuu sandaarsanayo ama uu luqluqanayo rasuulku wuxuu nagu yidhi calayhi salatu waslam waa baaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman waxaad ku xeeldheeraataa oo aad ugu xeeldheeraataa luqluqashada iyo sandaarsiga sandaarsigana xoog ugu xeeldheero luqluqashada aad afka ugu wareeji markaa biyihii adigoo sooman mooyaane qofka sooman markaa ku xeeldheeraan maayo qof sooman baa luqluqashadii iyo sandaarsi ku xeeldheeraaday deetana biyihii baa dhaafay sabaqahu maau maau lmubaalaqati biyihii ku-xeeldheeraashaha madmadadiisa shaaqa ayaa dhaafay oo calooshii u dhaafay asalkuna muxuu ahaa inuu iska ilaaliyo ha ku xeeldheeraan luqluqashadii sandaarsigii mar haddaad sooman tahay ilan waxaad laga baqanaya in biyi kugu tagaan mar haddii biyihii ku tageen soonkiisa waa jabay soonkiisa waa uu jabay mar hadduu soonka uu jabayna waxaa odhan doonaa waa inaad afaysataa maalinta intaa kaaga hadhay maalinta waad qalayn doontaa afaysan wey intaasu qof way qalaynayaan laakiin imsaaq baa u dheer mubilaat soom soonka waxyaabaha jabiya yabulu soomu soonka waa buraya biriddatin ridda ayuu ku buri doona walciyaadu billah qofku diintaba ka baxa diin diinta oo ka baxo waay diinta waxyaabaa laga baxa way farbadanta ficil baa lagaga baxa qofku ficil u sameeyo buu kaga bixi doonaa kitaabkii qur-aanka ahaa oo uu ku tuuro maalan meel quruna sanam oo uu sujuudo qubuuraha lagu dawaafo oo uu ictiqaado qabrigan cidda ku jirta awaafkaasi inuu wax weyn u tarayo ama cibaado buu yahay waxaa kale lagu ictiqaad qofku inuu ictiqaado ilaahay keyrkii ina kownkan kala dabberayso sida kuwa qaar ka mida meerayaasha ayaa wax kala dabbera oo kufri weyaan uu ku gaaloobaya qofku hadduu ictiqaado awliyada iyo ambiyadu inay awood u leeyihiin waxna inay dilaan waxna nooleeyaan ilaahayna ay la maamuli karaan kownkan la maamulayaan iyaduna waa kufri waa gaalnim wey waa ilahay baa la gaar waxyaba ilahana gaari ictiqaadka waxaa ka mid a ku gaalo qof qur-aankii kaba qur-aankii markaasi uu arko qaarkood markaasi uu beeniyo shaki hadduu qur-aankiiba ka shakiya malaa kitaabkan qur-aankiiba sax maha ama aayaddan qur-aankii malaha sax maha ama nebigaba uu ka shakiya calayhi salaatu wasalaam ama ilahay jiritaankiisaba ka shakiya waa kufr ayada ma garata marka ficilkii iyo ictiqaadka iyo shakiga intaba way noqota waxaydin qowlna way noqotaa iyaduna qowl oo dee diinta oo la caayo ilaahay oo la caayo nebiga oo la caayo calayhi salaatu wasalaam iyaduna waa kufriga wa xaydin xayd waa ku jabi gabadhii oo soontay oo dhiigga caada ka yimaadana waa ka jabi doonaa wa nifaasin nifaasna waa ku jabi doonaa gabadhii oo markaasi umusha aw wilaadatin ama dhalmo way umushay iyadana soonkii markaasi waa uu ku jabaya wa junuunin waa wa waali qofkiibaa waashay isna qofkaa waashay soonkiisa waa jabaya walow laxdatan ilbiriqsiba ha ahaatee ilbiriqsigu intuu waashay deetana caadi haddana soo noqday soonkiisi waa jabay wa biiqmaa'in miyir doorsoon qofkiiba miyir doorsoomay koomuu galay wey waa miyir doorsoomay marka maalintii oo dhan markaasi waxa weyaan uu miyir doorsoonaado iyadana waa soonkiisa waa jabaya laakiin hadduu suuxo amaba uu miyir doorsoomo kooma uu galo ya in yaruu ku jiro ama waxoogaa muddaa ku jiro deetn u kasoo noqdo maalintii oo aan dhammaanin soonkiisa waa saxda marka iqmaga waxaa shartay maxay jamiica anahaar maalinta inteeda dhan buu wada qaatay wasukrin iyo sakhraannimo wixii qofka sakhraaminaya tacaddaa biyuu ku xadgudbay in camaa labadani hadday dhammaystiraan jamiica nahaari in camaa labadan labadeed sakradda sakhraannimada iyo iqmaaga hadday dhammaystiraan jamiica nahaari qofkii waa sakhraamay tacaddaa bihi isagaana markaasi tacadiga sameeyey oo mutacadi waxaa laga yaabaa inuu dadka qaar ka mid ihi waxay ku sakhraama batroolkao kale iyo xabagta iyo qofku hadduu ursado ama uu nugude ku sakhraamay uskharama dabada tacaddaa bi waxa loga jeeda isaga ayaa caynkan sameeyey bificlihi wax lagu sameeyey maha isagaa sameeyey deeta markaa soo saa noqdo markaa uu qofkii uu sakhraansiiyey wuxuu lagu sakhraamay uu la yimid bitacaddi waxa uu noqonayaa soonkiisu waa jabay hadduu sakhraansanaado maalintii o dhan weeyaan laakiin hadduu in yar sakhraansanaado dabeetana uu caadi soo noqdo wixiina wax la cabay aanu ahayn wax la warsado kale uu yahay soonkiisa waxba noqon maa haddii laakiin lagu qasbo iyadu qasabkii de uu ka baxay ikraha mukhtaar ma xagga soo mara waay alifطaaru fii ramadaan arbacatu anwaaci waan khatimina insha allah ya yar ma xagga a alifطaaru fii ramadaana ramadaan oo la afuraa arbacatu anwaacin afar nooc weeye afar nooc baa ramadaanka dhexdiisii la afuri doonaa yacni u bannaan tahay qofku inuu wax cuno ramadaan dhexdii inu wax cunaa afar nooc baa markaasi ay tahay waajibun mid ay waajib tahay qofku inuu afuro waa ku waajib inuu afuro oo wax cuna waa ku waajib uu soonkii jabiya kamaa fi lxaa'id wanufasaa sida gabadhii xaa'id ahayd iyo gabadhii nifaaska lahayd waxa weeyaan gabadhii xaa'idada ahayd iyo gabadha nifaas kale inay soomaan de waajibku maha inay soomaan waajibku maha wa jaa-izun iyo mid jaa-iza kamaa fi lmusaafiri sida qofka musaafirkaa ku sugan iyo walmariidi kii xanuunsanaa labadaasina inay afuraan way u bannaantay qofkii musaafirka waxa u banan inu iska afuro qofkii xanuunsanaya waxa u banan isna inu afuro waxa kale u bannaan kii musaafirka ahaa isagoo safarka ku dhex jira inuu iska soomana wa u bannaantay ka xanuunsanayana isagoo de haddii uu karaya wey waay walaa walaa yacni walaa ay laysa biwaajibin mid aan waajib ahayn walaa jaa-izin aan bannaanayn walaa xaraamin walaa makruuhin xaaraan iyo makruuhna aan ku ahayn kamaa fi lmajnuuni sida qofkii waalna oo kale ka waalan inuu soomaa waajibku maaha jaa-isna u maaha xaaraanna kamaaha makruuhna kamaha yani isagu waa waa nin waalno de hayru mukalaf marka walaa walaada micnaha waxa weyaan walaa jaa-is walaa waajib walaa waajib walaa jaa-is waajibna maaha jaa-isna maaha kamaa fi lmajnuun si qofkaa waalano kale qofka waalno ma waajib ku tahy maya ma jaa-is bu tahy maya wamuxaramun iyo mid xaaraana kaman ahara qofkii markaasi dib u dhigay oo kale qadaa ramadaana ramadaan qallaynteedii ayuu dib u dhigay maca tamakuniha iyadoo ay suurtagal tahay inuu qalleeyo xataa daaqa waqtu canhu ilaa waqtigiiba markaasi cilli ka noqday qofkaana waa ka xaaraan waa muxaramun xaaraan bay ka tahay afurkii kaman cid oo kale wey ahara dib u dhigay qadaa ramadaana ramadaan qallaheedii ayuu dib u dhigay maca tamakuniha iyo suurtagalta inuu inuu markaasi qaleeyo inuu ramadaan qaleeyo ayaa markaasi waxa weyaan u suuragala dabeetana mu muu soominba xataa daaqa waqti canhu ilaa waqtigi cilili ka noqday waxa weeyaan ninba socota ahaa shan cisho ayaa bishii rabadaan ka tagtay shantaa cisho bisha rabadaan ka tagtay bisha rabadaan ee kale ilaa intay kasoo gelayso way u banaantay inuu qaleeyo isagoo u suurtagaltahay inuu qaliyo shantii cisho qaleynba waayo ilaa rabaantii kale soo gashay mar haddii rabaantii kale soo gashay cidhiri buu waqti ku jiraa shan cisho kumaba harsanaba bishii rabadaan berri baa la soomaya ama saa damba la soomaya in aad soonta waa ka xaaraan ila berri waatan la soomaya bishii rabadaane shantii cisho lagugu lahaa soomi maysid waa ka xaaraan wey rabaanta horta rabaanta horta soon markaad soontid rabaanta ku dhaaftid markaa qalleed oo qalleed la kaalay waana qofku ku dambaabaya cankaasi wa aqsaamu liftaari afurka markaasi aqsaamtiisa arbacatun aydan afar iyaguna weeyaan awaluha ka hore maa maa yalzamu fiihi lqabaau mid markaasi qallihii ay ku waajibayso dhexdiisa iyo walfidyatu fidyadiiba waajibaya wa huwa inaani kaas waa laba weeyaan maa yalzamu fiihi waxa dhexdiisa waajibaysa alqabaau qalla ayaa waajibaya walfidyatu fidya ayaa waajibaysa wa huwa inaani laba weeye kaas marka alawal ka hore waxa wey aliftaaru likhawfin aliftaar waa afuritaan likhoofin markaasi loo afuro cabsi calaa hayrihi hayrkii markaasi saaran yacni qofkan waa afuro cabsi naftiisa uu cabsanayo uma afurin ee wuxuu u afuray cabsi qof kale uu cabsanayo ayuu u afuray waxaa laga doonayaa maalinta waa furay inuu jabto soonkiiy inuu qaleeyo qalahan uu raaciyo fidye u raaciyo qalahan uu raaciyo maay fidye u raaciyo haddaba aynu tusaalayno si aynu fahno soo ma qofku wuu afuray wuxuuna u afuray cabsi cabsidu fii nafsihi maaha linafsihi maaha ee cabsidu waa liayrihi ayrkiibu markaas ugu cabsanaya ciddaa haddaba ayrkii u cabsanaya waayo waa gabadhi ilmaha naaska siinaysay oo kale ilmaha nuujinaysay marna waxay u baqanaysaa nafteeda marna waxay u baqanaysaa ilmahay iyada markay ilmaha nuujinayso nafteeda uma baqanaysa hadday soonto in wax soo gaadhaan iyo darar in soo gaadhaan kama baqanayso ee waxay ka baqanaysaa hadday soonto ilmahan yar inuu halaagsamo oo wuxuu cabo u waayo ina caanihianu ku nool yahay ilmihii yaraa caanihii baa guraya oo caana yeelan mayso marka waay waxay cunto caanu u noqonayaa marka waa inu u afurtaa ilmahan yar marka ilmahan yar iyadoo cabsanaysa bay u afurtay marka waxaa odhanaya maalintaasi waad qallayn doontaa maalmahaasi aad ilmaha yar naaska siinaysay waad qalayn doontaa fidyana welibana waa raacin doontaa sa raajix waa wa qale keliya fidya laguma laha saa saxda waa maxay fidya laguma laha maxaa lagu leeyahay qale keliya marka kaas horta waa mid waani kale waxa wey aliftaaru afuritaan maca taakhiiri qadaa'in iyadoo markaasi lala qabo qalihii oo dib loo dhigo maca imkaana iyadoo suurtagal ay tahay suurtagalna ay u ahayd xataa yaatiya ramadaanu aakharu ilaa ramadaantii kale ay timaado iminka maxaynu soo maranay ninkii xaaraanta ka ahayd waa ninkii maalmo lagu yeeshay ee dib u dhigay ilaa iyo rabadaanta kale soo gashay soo maha inuu sooma iminka de rabaan buu soo gashay uma banaano haddaba marka dambe qaleeyo qallaha maadaama oo aad adigu ku xadgudubtay fidina lakaa haday qalena waa lagaa doonay fidina waa lagaa doonay alifaaru waa afurtan maca taakhiiri qadaa'in qalena markaas iyada oo uu lala qabo maca imkaanihi suurtagalnay u ahayd xataa yaatiya ilaa uu yimid rabadaanu aakharu ramadaanka ila ay timid wa haaniyaha keeda labaad maa yalzimu fiihi alqadaa waa wixii qallahoo keliya markaasi waajibayo duuna alfidyati fidyadu ma waajibaysa iyadu wa huwa yakur kaasi waa farabadayn ka muqmaa calayhi waa sidii qofkii miyurdoorsamay oo kale wey qofkaa miyurdoorsamay iyo kii wax cunay iyo kii wax cabay ee saasoonkooda ku jabay iyo kii iska hunqaaciyey kuwaa dhammaantood qalle keliya laga doonaya wa haaliuha ka saddexaad maa yalzimu fiihi alfidyatu duuna alqada fidye keliya iyaaba laazimaysa waajibaysa duuna alqada qallihii iyadu markaasi ma waajibayo wahuwa shaykhun kabiirun waa oday weyn weeyaan odaygii weynaa haddii uu soomi kari waayo de wuu iska cuni doonaa iyo islaantiiba iyo qofkii xanuunsanayay xanuunkiisu markaas una ka hadhaynin ee aana rajayna bogsado waana qalo laguma lehe fidyo un bay markaasi bixin doonaa maalin walba fidya bixinaya waraabicuhaa ka afraad laa walaa yani laa yajibu calayh in uu markaasi afura waajib kumaah qalihiina waajib kumaah laa yajibu alayhi ha laa yajibu calayhi alqada laa yajibu calayhi bifitri shay min alqada afurka waa afuray wax qalla ah oo markaasi la socda ma jiro wa huwa almajnuunu kaas waa kii waalnaa wey alladii kaas lam yatacadda aan ku xadgudbin bijunuunihi waalidiisa aan ku xadgudbin nin waalano isagoo aan ku xadgudbin muxuu ahaaye waalidiis isagoo aan iswaalinde qof isago iswaalimaha kaa waashay isagaa waxa weeyaan wax qalla oo lagu leey ma jirto waayo wax fidye oo lagu leeyna ma jirto wax fidye lagu leeyna ma jirto wax qalla oo lagu leeyna ma jirto laa fidya walaa qada labada midna laguma laha isaga maa maa laa yufsidu sawm sanka waxyaaba aan jebinaynin alladii kii laa yufadiru aan afursiinaynin ee aan jebinaynin oo mimaa kii ah yasilu ilaljoofi caloosha gaadhayay sabcatu afraad waa toddoba qaybood toddoba shay ayaa qofka soonkiisa aan jebinayn hadduu calooshiisa xataa u gaadho maa mid weeyaan yasilu ilaljoofi gaadha caloosha binisyaanin ilow ku gaadha wuu cunay isagoo is ilowsan wuu cabay isagoo is ilowsan soonkiisii ma jabay aw jahlin buu ku gaadhay ma garanaya soonkiinu jebinay aw ikraahin buu ku gaadhay qasbitaan waa lagu qasbay waa dad cabi weyda ma cuni weyda waa lagu dilaya wa bijarayaani riiqin candhuuf dareeritaankeed iyadana markaasi iyuu ku gaadhay bimaa bayna asnaanihi ilkihiisa dhexdooda wixii markaasi ku sugnaa waqad cajaza waxaana uu kari waayey can majihi inuu iska tufana waa kari waayey licudrihi cudurdaarkiisa awgeed ayuu saa ku gaadhay caloosha ilkaha waxyaaba yar baa iskaga hadha dabeetana ilkihiibaa wixii yaraa cuntada yar ku hadhay ayaa waxa weeyaan candhuufta soo qaadatay candhuuftii buu ka reebi kari waayey u suurageli weyda ka reebo saasa ku idaartay ku dhaaftay iyadana waa la cafiyeyo soonkiisa waxba yeelmayso wamaa wasala wixii gaadha ilajof caloosha gaadha wa kaana gubaara ariiqin ahaadayna ariiq boorhkii boorhkaas ka duulaya qofka sanka iyo afka ka gelaya ee saa ku gaadha joofkii marka iyo wamaa wasala ileyhi wixii gaadha caloosha ama joofka gaadha wa kaana ahaaday karbalata daqiiqin daqiiq markaasi hufitaankeed marka beelshaan la hufayo ee qofku haadinaya maaratay daqiiqda wii waxaa ka duulaya wey aw dubaaban ama duksi daa'iran duulaya yo afka galayo saa joofkii ku gaadhay aw naxwuha ama wixii lamida ayaa markaasi marka waxao dhan iskama ilaalin karayo boorhkii iska ilaalin kari mayse wax adag in qofka iska ilaaliyo saasoo kale daqiiqda dumarkay ka shaqaynayeen ay hagaajinayeen hufayeen baa iyadana lamida duksigaa duulaya ad israahdi iska ilaali way waxaga in adkaato marka qofka hadduu waxaas afka galan calushsa ku gaadho soonkiisa waxba noqon maayo والله أعلم بالصواب نسأل الله الكريم إله وحن وديسننا بجاه نبيه جاه وحن المنزلة منزلة النبي نبي الوصيمة قروح ضبطنا يحن كوي ديسننا أن يخ... يحن كوي ديسنيا أن يخرجني من الدنيا الدنيا إني قصار مسلما أن يقع أف مسلما ووالدي لبدي والد يقع مركاسي مسلمين وأحبائي يددك مركاسي عن شعرها iyo waman cid ilaya intama aniga ii nisba sheegtay wa an yakfira lii inuu ii dembi dhaafo aniga walahum iyo iyagaba muqxamaatin dembiye waaweyn oo lagu halaagsamo iyo walamaman dembiye yaryar labadaba inuu ilaahay ii dhaafo sal allahu calaa sayidina maxamed bn cabdillaahi bn cabdilmualib ibni haashim ibn cabdi manaaf rasuuli illahi ilaa kaafati اlkhalqi rasuuli اlmalaaximi xabiib illahi اlfaatixi اlkhaatimi waaalihi wasaxbihi ajmaciin in yarun baan tambihinayna kole waqtiga maanta ku yar dheeraanay halkaa sheekhu tawasulka jaaha nebiga calayhi salaatu wasalaam in bijaahi nebiy nebiga jaahiisa in ilaahay wax lagu weydiistaa iyadu may sugnaan waxay ka mid tahay min albidac bidacay ka mid tahay rasuulkuna muu sameynin saxaabadiisna may sameynin isaguna inamuu farin saxaabadina namay farin saxaabadii rasuulkuna lama imanin sidaa awgeed in laga taga ayaa wanaagsan oo la iska daay halkaasuu kitabka inagu dhamaaday ilahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu inagu anfaco wixii aynu qalad geysanayna ilaahay inoo dembi dhaafo kuwii cilmiga ku intifaacan ilaahay naga yeelo cilmigana ku daa'ima insha allahu tacala waxaynu bilaabaynaa kitaabka abu shujaac wiilka soo socda beri waa fasax laakiin khamiista maanta khamiisteeda kitaabka abu shujaac bilaabayna sala allahu wasalam wbaaraka calaa maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في دروس علمية أخرى قادمة
تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته